wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington habeen jimcaha bisha februari ee sanadka labada kun shan iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaadna aad naga dhegaysanaysaan haatan mawjudaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweyne trump oo soo rogay canshuur cusub dadkii ka badbaaday xasuuqii wagalah ee gobolka waqooyi bare ee kenya oo weli cadaalad raadinaya waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shan sano kadib maamulka hadda ka jira galmudug maxaa u qabsoomay maxaase ay ka gaabiyeen
waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug maanta taajka kuu dhiman oo reer galmudug ay kugu cimaamida lahaayeen oo maanta aan maalina ka dambaynin intii kaleo dhan runtii waa lagugu ammaanayaa laakiin dhanka la dagaalanka nimankaas waxa weeyaan waxaad moodaa inay gaanis ku jiro
qodobadaas iyo kuwo kale oo aad dhegaysan doontaan marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo qulqulka hubka ee sii hurinaya colaadda suudaan iyadoo madaxda afrika ay isugu tageen etoobiya maanta oo jimcaha si ay uga wada xaajoodaan xiisadda guteres oo ka hadlayay shirka midooda afrika ee aadisababa ayaa waxa uu sheegay inay tahay in la ilaaliyo dadka rayadka ah lana fududeeyo gargaarka bini'aadminimo si nabdoon guteres waxa uu sheegay in colaadda suudaan oo ay ku dhinteen tobannaan kun islamarkaasna barakicisay in ka badan laba iyo toban milyan tan iyo markii ay bilaabatay bishii abril ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii ay tahay dhibaato bini'aadminimo oo aan hore loo arag oo ka dhacday qaaradda afrika gudoomiyaha midooda afrika muuse faki ayaa waxa uu isna ugu baaqay dhammaan dhinacyada ishaya in si deg deg ah oo joogto ah ay u joojiyaan colaadda suudaan ayaa waxay ku eedaysay dalka imaaraadka carabta ah in uu taageero xoogaga taageerada deg deg ah ee r s f kuwaasi oo dagaal kula jira ciidanka caadiga ah imaaraadka carabta ayaa eedeyntaasi beeniyey dalka imaaraadka carabta ayaa u ballanqaaday suudaan laba boqol oo milyan oo dheeri ah oo dollar oo gargaar bini'aadminimo ah sharci dejiyaasha maraykanka ayaa bishii hore waxa ay sheegeen in imaaraadka carabta uu ka baxay ballanqaadkiisii ahaa inuu joojinayo kaalmada militari ee uu siiyo r s f quwado kale oo ay ka mid yihiin masar turkiga iiraan iyo ruushka ayaa sidoo kaleeta lagu eedeeyey inay taageerayaan dhinacyada dagaalku u dhexeeyo maamulka gobolka bulujistan ee koonfurta galbeed ee bakistan ayaa sheegay maanta in ugu yaraan kow iyo toban ka mid ahaa shaqaalaha iyagu qodadhuxusha ay dhinteen lix kalena ay dhaawacmeen kadib markii baabuur ay wateen u haleelay qarax bam oo waddada lagu aasay shilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada la yidhaahdo harnay oo ka tirsan gobolka ay kacdoonnadu ka socdaan kaasi oo qani ku ah khayraadka dabiiciga war rasmi oo ka soo baxay madaxa gobolkaasi sharfarazad bugti ayaa waxaa lagu sheegay in argagixisada ku lugta leh dhacdadani la horgeyn doono cadaalad dhowaan xafiiska ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaas shariifa ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay inuu ka murugooday dhimashada shaqaalaha dhuxusha qoda waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay si firfircoon ay uga shaqaynayso sidii loo ciribtiri lahaa argagixisada ciidanka xoreynta bluj gaar ahaana qaybta isqarxinta ee guutada maajida ayaa sheegtay mas-uuliyaddaasi ku dhowaad dhammaan weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka buluujistan oo ay ku dhinteen dad badan oo rayad iyo ciidamo ammaanka isugu jiray maxkamad ku taalla dalka sweden ayaa jimcaha maanta waxay xukun saddex sano iyo saddex bilood ay ku riday nin lagu helay in uu ku biiray kooxda daacish waana kiiskii ugu horreeyey ee lagu xukumo qof ka mid noqday koox argagixisaa tan iyo markii la meelmariyey sharci cusub sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ninkaasi oo labiyo labaatan jira ayaa waxaa lagu helay dembiga ka qaybgalka urur argagixiso maalgelinta argagixisada iyo saddex mar oo uu u safray dalal shisheeye ujeedooyin argagixiso awgood sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda maxkamaddu waxay caddaysay in dhammaan eedeymaha markaasi loo jeediyey ninkaasi ay la xiriireen daacish safaraduna ay dhammaantood ahaayeen kuwo ku wajahnaa soomaaliya sweden ayaa waxa ay xoojinaysay shuruucda la dagaalanka argagixisada tan iyo sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii kadib markii qof u dhashay dalka uzbekistan oo daacad u ahaa daacish uu gaari dardarsiiyey dad marayay waddo mashquul ahayd oo ku taala stockholm halkaasi oo ay ku dhinteen shan qof warkiina dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku horreynay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii shalay waxa uu seexay xeer cusub oo ku saabsan canshuuraha lagu soo rogayo dhammaan dalalka alaabta u soo dhoofiya maraykanka taasi oo noqon karta tallaabadii ugu weyneed ee uu qaaday ee la xiriirta ganacsiga caalamiga tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markii labaadda ujeeddada madaxweynaha maraykanka ayaa ah in uu simo canshuurta laga qaado alaabta maraykanka ugu dhoofiyo dalalka caalamka iyo canshuurta maraykanka uu ka qaado isla dalalkaasi marka ay alaab keensadaan maraykanka warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a steve herman waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan madaxweyne donald trump ayaa sheegay in shirkadaha wax soo saarka ku sameeya gudaha maraykanka aan la saari doonin haba yaraatee wax canshuur ah trump ayaa tilmaamay in tallaabadani ay si siman u saameyn doonto dhammaan dalalka ganacsiga la leh maraykanka madaxweyne trump ayaa u xil saaray howard lutnig oo ah musharaxiisa cusub ee xogeyaha ganacsiga iyo james greer oo ah la taliyaha ganacsiga inay hogaamiyaan kooxaha qiimeynaya canshuuraha cusub ee lasoo rogi doono qiimeynta waxaa lagu salayn doonaa canshuuraha ay dalalka kale saaraan alaabta maraykanka taageerada ay siiyaan warshadahooda canshuuraha dulsaarka ah ee laga isticmaalo midowda yurub xeerarka ganacsiga iyo qiimo dhimista sarifka lacagaha qalaad peter navaro oo ah la taliyaha sare ee trump ee arrimaha ganacsiga ayaa sheegay in canshuuraha dulsaarka ah ee midowda yurub ay tusaale u yihiin cadaaladdarrada ganacsi trump ayaa saxiixay xeerkan cusub wax yarun ka hor intii aanu aqalka cad ku soo dhoweynin ra-iisul wasaaraha hindiya narendra muri hindiya waxa ay ka mid tahay dalalka uu si weyn u saameyn doono go-aankan maadaama oo ay cashuuro sare dul saarto alaabta uga timaada maraykanka labada dal ee maraykanka iyo hindiya ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqay heshiis dhinaca tamarta ah kaasoo maraykanka ka dhigaya dhoofiyaha ugu weyn ee u dhoofiya shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dalka hindiya trump ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku uu diyaar u yahay in uu hindiya ka iibiyo diyaaradaha f ka loo yaqaano islamarkaana ay labada dal ka shaqayn doonaan dhimista cashuuraha si loo yareeyo khasaaraha ganacsi ee maraykanka kala dhexeeya hindiya oo hadda lagu qiyaaso konton bilyan oo dolar ra-iisul wasaaraha hindiya moodi ayaa dhankiisa sheegay in labada dal ay doonayaan in ganacsigooda la labalaabo si loo gaarsiiyo heerka isdhaafsiga ganacsi ee labada dal mid ku dhow qiyaastii shan boqol oo bilyan oo dolar marka la gaadho labada kun iyo soddonka madaxweyne trump ayaa caddeeyey in hindiya ay ka mid tahay dalalka lagu beegsanayo canshuuraha cusub waxaana uu sharaxay in maraykanku uu ku dabaqi doono isla heerka canshuuraha ay hindiya ku soo rogtay alaabta maraykanka saraakiil sare oo ka tirsan dowladda hindiya ayaa durbaba bilaabay inay ka fikiraan sidii ay maraykanka ugu qancin lahaayeen arrintan iyaga oo ka baqaya in trump uu heshiis ganacsi la galo shiinaha taas oo caqabad hor leh ku noqon karta dhaqaalaha hindiya madaxweynaha maraykanka ayaa hore uga caanbaxay arrimaha cashuuraha ganacsiga wuxuuna si deg dega u qaaday tallaabooyin uu cashuuro sare u saaray badeecadaha kanada mexico iyo shiinaha shiinaha ayaa isaguna ka falceliyey wuxuuna cashuur duldhigay alaabo badan oo maraykanka uga tagta sidoo kale madaxweyne trump waxa uu toddobaadkan ku dhawaaqay in uu dhammaan biraha iyo alamuniumta laga keeno caalamka lagu dari doono cashuur gaadhaysa boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo laga yaabo inay sare u qaado qiimaha baabuurta ee waqooyiga amerika daraasado ay sameeyeen dhaqaalyahanada ayaa muujinaya in cashuuraha uu soo rogayo madaxweyne trump ay dhaawici karaan kobaca dhaqaale ee maraykanka warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda maaliyadda qaabilsan ee wells fargo ayaa lagu sheegay in cashuuraha cusubi ay keenayaan koror qiime taas oo hoos u dhigi doonta awoodda wax iibsiga ee shacabka maraykanka xeeldeerayaasha arrimaha ganacsigu waxa ay saadaalinayaan in trump uu sii wadi doono soo rogidda cashuuro cusub ama ugu yaraan uu adeegsan doono hanjabaadaha cashuuraha si uu dalalka kale uga helo heshiisyo u wanaagsan maraykanka
waxaad dhegeysteen warbixintii wariyaha v o a steve herman waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan afartan sano kadib dad ku sugan degmada wajar ee gobolka waqooyi bari ayaa weli waxaay dowladda kenya ay ka sugayaan in cadaalad iyo magdhowba laga siiyo xasuuq ka dhacay gobolkaasi oo lagu eedeeyey inay geysteen ciidamada kenya guddiga ay dowladdu u dhistay arrimaha dib u heshiisiinta ah ayaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii warbixin ku sheegay in ku dhowaad kun qof lagu dilay xasuuqaasi haddaba axmed xuseen ayaa la kulmay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday xasuuqaasi oo warbixintan nooga soo diray wajeer
degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa toddobaadkan lagu xusay xasuuqii waagala oo ciidamada kenya lagu eedeeyey inay u geysteen rag soomaali ah oo ay ku aruuriyeen garoonka diyaaradaha ee tuulada waagala bishii febraayo dadkii ka badbaaday xasuuqaasi ayaa weli raadinaya cadaalad iyo magdhow ay dowladda kenya ka siiso xasuuqaasi cabdi cabdulaahi waa oday ka mid ah dadkii badbaaday isagoo taagan fagaaraha qoryaxi ee magaalada wajeer wuxuu ka sheekeynayaa sida loo qabtay iyo sida ay wax u dhaceen maalin jamcaana la qabtay waxaa liigay ana labiiyo tobankii ibar oo subaxnimaa liigay meesha afar bir markaan joognaa dharaar jaraan nala qaaday dad dhintoo la baangeyso sokortii la saaray baabuurka markii baabuurka la saaray annagoo noolna qaarna waa nagula daray markaan waxaa nagula tuuray maa layidhaha deela dad gubaha layidhaha deela marka nagula tuuraya dad la guba oo batrool lagu belbeli oo la guba aana liigu kor tuuray dadka lii gubi waaka dhinacaan dhammaano kulli waa ka gubina marka liigu tuuri ayaana isgidday dhaawacna waa ahay oo intaa liigu dhuftay waa ka nabarkaas arkaysiin waa dhacay waa isgidday waa ka baxay waa guurguurtay geed hoostiisaan kale tirada rasmiga ah ee shilkaasi ilaa iminka lama oga laakiin qaar ka mid ah qoysaska dhibanayaasha ah ayaa ku andacoonayaa in shan kun oo qof lagu dilay waagala dowladda kenya iyadoo sannado badan ayay beenisay in xasuuq uu dhacay waxayna ku adkaysatay in konton iyo toddoba qof oo keliya lagu dilay howlgal hubka dhigis ah oo lagu sameeyey dadka deegaanka dadka asagay baroordiqiisaan maanta ka soconnaa annaga waxaanu malaynaa afartan iyo kow sanaan soo daalayn oon arrintan soo wadnay annaga waxaanu baahannahay haqaayni oo bannaanka nagala siiya kadib rabshadihii doorashadii labadii kun iyo sideedii dowladda kenya ayaa samaysay guddiga runta cadaaladda iyo dib u heshiisiinta oo loo yaqaana t j r c guddigaas oo loo abaabulay inay baaraan xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo cadaalad darrada kale ee taariikhiga ah ee kenya ayaa sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobankii warbixintooda ku sheegay in ku dhowaad kun qof lagu dilay waagala guddigu waxa uu kaluu sheegay in ciidamada ammaanka ay geysteen xadgudubyo kale oo ay ka mid yihiin jirdil garaac arxandarro ah kufsi iyo xadgudubyo galmo iyo sidoo kale dhaca iyo bililiqo qaar ka mid ah shacabka wajeer ayaa hadda doonayaa in warbixinta la fuliyo oo dhibanayaasha magdhow la siiyo cabdiweynaha waxaan u sheegaa shanta qaar oo adduunka jirta waxaan u sheegaa waagalaa shay qarsoonaya ma aha wax qarsoonaya ma aha soomaalida waxay tiri gujaxageel wax gunta ligeliy kaweyn gujaxageel wax gunta ligeliye kaweyn wax qarsooniya ma aha wax qoran waay riboortka t j r c baarlamaankaas yeellaa xasuusta in aniga waa taas dambi ma wadanno t r c report waxaan rabaa in- in- in la implement gareeyo baarlamaanka la geeyo xaqaayana la siiyo inkastoo guddiga t j r c ay ku taliyaan in magdhow la siiyo dhibanayaasha haddana tala soo jeedintaas weli maysan fulin dowladdu laakiin dadkii ka badbaaday iyo dhibanayaasha sida cali cabdulaahi ayaa rajaynaya in dhowaan ay heli doonaan cadaalad ay muddada dheer sugayeen axmed xuseen qubanaha v o a wajeer
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalim isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e-da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa uu xilka hayaa muddo ku dhowaa shan sano ah haddaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaannu ku eegi doonnaa shanta sana ee madaxweyne qorqoor iyo xukuumaddiisaba ay joogaan deegaannada galmudug maxaa horumar ah oo ka jira maxaase laga gaabiyey in la qabto toddobaadkan barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud nuur xasan guutaale guddoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka galgaduud cadceed shiikhdoon iyo xildhibaan casayr axmed yuusuf oo ka mid ahaa baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka galmudug dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka guddoomiye eh, nuur xasan guutaale soo dhowow faaqidaadda toddobaadka Eh, bal adigu xoog ogaalnimadaada maxaa horumar ah maxaa dib u dhac ah oo deegaanada galmudug ka jira eh, muddada eh, ku dhowaad shanta sane ahayd ee hoggaanka madaxweynaha galmudug uu talada hayo
bismillahi raxmaan raxiim xildhibaan casayr iyo shiikhdoon iyo adiga oo v o a ah dhammaantiin horta waa idin salaamay boqol toban iyo afar dhammaan waxaan u malaynayaa hadda rag aan wada garanayo wey ragga meesha ku jiraa oo adugu aadaan u wada garanayaa markaan usoo laabto oo intaa kaga baxo salaanta wallaahi niyahow horta waxaa jira anigu horta galmudug ayaan ka tashanahay guddoomiye degmo oo galmudug kamida ayaan ahay degmadii anigu aan xukumayna maaragtay waa garanaysiin oo weli kooxda cadowga ayay gacanta ugu jirtaa horta shanta sano oo cabdiwaaxido waa sheegaysid eh, anigu shanta sanoba dagaalan ku jiray iyo weliba kuwo kasii hogeeyey sanada kasii hogeeyaba anigu dagaalan ku jiray aan khawaarijta kula jiray in badan oo isku dayaa iyo howlahaas iyo dagaal maaragtay faraha looga murxay nuucyo badana kamid aan ku jiray Eh, ceelbuur waa tegey eh, waana ka soo baxay wadxa waa tegey eh, mudmud waa tegey eh, galguud qaydaheeda meel aanan tegin eh, way ku yareen dac waa tegey eh, deegaanada kalo burijeed iyo intaba waa tegey haddana maaragtay iima suuragelin inaan ku sugnaado oo aan xilligaan idinkala hadlo iima suuragelin sababa jira awgeed eh, dhanka kale horumarada eh, anigu duulku jirkaabaan ahayo horta horumarada eh, inta dhegahaygu maqlayena maaragtay dowladdan eh, madaxweyne eh, axmed qorqor u hogaamiyo En, warbixinada aan ka heesto iyo sida deegaanadii shaqooyinka ay qabatay inta aan ogahay waxaa la dhihi karaa eh, kaalin fiican ay qabatay kaalin fiican ay qabatay En, annagana dagaalada aan ku jirto wayna gula jirtay galmudug oo dowladda federaalka iyo galmudugba wayna gula jireen oo xoogaa niyad sabay ayaan ka dareemayey marka ragga xog ogayga ah oo bal maaragtay eh, gobolka eh, laba eh, galmudug eh, hareeraheeda kale ku jiray ama caasimadda eh, joogay ama caasimadda kale ee labaad joogay bal raggaasi eh, hawsha hore usii fuulaan adiga duulku jir baan ahayo dagaalaan ku jiray eh, welina fari kama qodo saa noolaan taaganahay aada umahadsan tahay guddoomiye eh, waa kugu soo laaban doonaa aan siiyo cadceed sheekdoon guddoomiyaha dalada eh, ururada bulshada rayidka eh, galmudug eh, cadceed eh, xog ogaal baa tahay eh, aqoon-yahan xaalka arrimaha bulshadana xog badan u haya maxaa la qabtay oo adeegyo bulsho ah maxaase la qaban oo weli la gaarin
alxamdu lilah wasalaamu lilah wasalaatu lilah calaa rasuulihi waxaan kalaamayaa baxda kambaniidka igula jirta dooda oo kala xilanka ah waxaan si qaasa usii salaamayaa guddoomiyihii galwalaa guutaale oo halganna ku jira cabdiwaaxidow bacdal intaas waxaan ku xijinayaa biho wee baallaheeda intaas waxaan ku xijinayaa horta waxaa la rabaa aniga waxaan rabaa inaan saddex u kala qaado saddexda aan u kala qaadayo dhulka xorta ah oo galmudug ama meeshii laga xoreeyo cadowga ha noqoto ama magaalo madaxda iyo ku-xigeenadeeda ilaa xubno ilaa xuduud ilaa xeeb ha noqoto waxaan arkaa horta laba nasiib oo galmudug ay naba tahay kajafyo yaroo xoogow qabiilo maahane ay shan sannadood afar sannadood ammaan tahay adeeguna socday dhaqaaluhu socdeen horumarku socday wax badan baa qabsoomay marka aan tegay gaalkacyo oo aan kor u eegay magaalo ahaan wax weyn baa qabsoomay bulshaduna waa isdhex maahaysay alxamdulilah marka aan tegay cadaado waxaan arkayay bilic aad u quruxsan markii aan caawaaq tegay waxaan arkayay bilic aad u quruxsan intaasna waa soo maray marna haddii caraabadu qurxoon tahay ishaha seexadkuna waa qurux badan yahay waxaan isleeyahay boqollayda markaan soo qaato oo aan soo qaato horumarka boqolkiiba shan iyo lixdan shantii sano oo afar sharciya iyo sanadkii lagu daray horumar aad iyo aad u sarreeyay ku tallaabsatay ama wacyigelin guud oo dadku ay dhisteen dhulkoodii siyaasadoodii iyo degaankoodii ama ha la aharado ama ha ahaato jawiga guud iyo ammaanka oo meelaha laga xoreeyey cadowga iyo gudahaba ah ha ahaato laakiin aan dhinacaas oo horta horumarka saas u asiibo dhinaca bulshada socdaalkeeda aan u soo noqdo bulshada horta waa dawladdii xukuumadduna waa xukuumaddii oo saddex aqal iyo ismaamul goboleeda oo fulin iyo laba baarlamaan iyo wasiire ah sidaasi daraaddeed haddii aan bulshada fiiriyo marka aan si dhaba u tibaaxo wax fiidbaaga oo bulshada ku soo noqday oo qaab horumar waxbarasho lacag la-aana qaab horumar waxbarasho caafimaad ah qaab dhaqaale oo ku soo noqday bulshada oo xataa biyuhu waa ku iib waxbarashadu waa ku iib caafimaadku waa ku iib bulshada weli waxay sugaysaa dowlad hoos u eegta oo ku soo celisa canshuurta boqolkiiba xataa toban aan isleeyahay galmudug laga qaado sidaasi daraaddeed horumarka guud oo ama hayada ha sameeyeen ama dadkaas socel qaamee galmudug gaartay waa boqolkii shan iyo lixdan cadceedo cadceed aada umaasan tahay halkaasaan rabnaa inaan ka ambaqaadno xildhibaan casayr waad maqlaysaa guddoomiyaha dalladda ee bulshada rayidka ah cadceed sheekdoon waxa uu qodobeeyey waxyaabaha la qabtay iyo waxa ay ahayd in la qabto oo aan weli la gaarin markay noqoto in canshuuraadkii la qaaday dadka dib loogu celiyo waxaadna tilmaantay horumarro badan in la gaaray bal arrintaa uu tilmaamay cadceed ma tahay mid jirta
waxa weeye horta midda koowaad anigu horumarka aan tilmaamay number one galmudug markii cadaado lagu aasaasay iyo maantay oo maantay oo ma garanaysaa iishay caasimaddii ay joogto waxaa u dhexeeya horta farqi weyn farqigaas weynaanan mataqaanaa aan aan ka ambaqaadaynaa
xildhibaane xildhibaane canshuurtii dadka laga qaaday dib ma loogu celiyey waa arrinta uu qodobeeyey cadceed shiiqdan
wax yar horta canshuur la qaado oo maanta weyn oo muuqata oo ma garanaysaa iishay horta ma taallo runtii waxaan anagu ka hadlaynaa waxay tahay hadda horta dhanka waxbarashada si weyna ma garanaysaa guul looga gaaray oo sida ii muuqata anigu waxaan ka warqabaa gobolkiibaan joogaa waxbarashadiisu waa heer sare degmooyinka hoose iyo tuulooyinka markii loo sii dhaadhaco waa sidoo kale inkastoo anigoo hadda deegaankii aan ka soo jeeday een cadow haysto oo hadda xilligii laga soo baxay iyo hadda inta ka dhexle ay u dhaxayso een ma garanaysa een ay u dhaxayso een een hal bilaa ka harsana u malaynaa ramadaankii ahayd markii laga soo baxay een welina aan lagu laabanin dadkii markaa ka soo baxayna aan ku jiray oo runtii meelo badan mataqaana xaalku siduu ahaana ogahay taas waxa weeyaan waxbaa ka jira laakiin waxaan ka hadlaynaa caafimaadka waxbarashada een amniga dhinaca amniga waxoogaa yaryaroo dhacaya mooyaane runtii waxaan u jeednaa oo aan maanta ku lagu tallaabsaday horumar muuqda oo aan ku ama oo aan ku ammaani karno maanta xildhibaan Maya, cabdi kuwaan eh, waxbarashada iyo dhammaysto.
caafimaadkuba waa lacag oo dadka iyagaa lacagtooda la maya baxa inta inta badan lacag ma aha inta badan lacag ma aha waxayse anaana anaana kuu sheegaya hal degmo iyo hal tuulo oo lacag iska bixisaa ma jirto ardayda Eh, macallimiinta bixisaa arday bixiyaana ma jiro way jiraan een, markii gobolka la yimaado ama caasimadda la yimaado in een, een, dad een, een, meelo bareefada oo wax lagu bixiyo way jiraan anugu hadda heer jaamacadeed ma dhihi karo laakiin ilaa dug- eh, sideedaad ilaa ilaa dugsi hoose inta mataqaanaa u dhaxaysa runtii waxbarashadu waa waa fiican tahay macallimiinta federaalka ka yimaadeen galmudugana een, mataqaanaa soo mareen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka intuba waxaan isleeyahay shaqo ballaaranay qabteen Een, horumarkuna waa muuqdaahe ma ahan wax oo waa tahay ma ahan eh, waa ma tahay aha wax la waa qarin kugu kara maanta.
soonlaabanayaa- waa kugu soon laabanaya ee adoo maadsan nuur xasan gutaale waxaad sheegtay in dagaal aad ku jirtaan ee deegaanadii la qabtay mar kale dib looga baxay ee dhammaanna aad adigu ka mid Waa, ahay Xasan.
dadkii saraakiisha hogaaminayay waxaan rabaa marka bal arrintaas ee, Ya.
gudoomiye nuur xasan gutaale waxaan rabaa Ah.
deegaanada la xoreeyey ee dib looga baxay miyaysan qayb ka ahayn dib u dhacyada dadka ay la kulmeen maadaama dadku ay qabeen himilooyin ku aadan in adeegii dawliga ahaa uu soo gaaro haddana ay dib u qabsadeen eh, maleeshiyadii shabaab Eh, cabdiwaxid horta anigu waaba sheegay een, deegaanka anigu aan xukumo galmudug aan u qaabilsanahay oo aan ugu magacaabanahay een, deegaankaas isagu wax aan dhibahayn u arkay maba jiraanin Een, waxbarashana ma helin oo waxbarashada lagama yaqaano ee caafimaadna lagama yaqaano ee nabadgelyana lagama yaqaano oo horta deegaan noocaasa weeye isku daya ayaa la sameeyey isku dayadan haddaad col isgashaan waxaa qasaba in ama waa laga adkaan ama waad ama waad adkaan Een, anigu hadda masalan een, deegaanada aan ku sheegayo in deegaano cadowga laga saaray bay ahaayeen Ee, guulaha in badanaa la hela wabxaan ka saarnay barujeedaan ka saarnay dacaan ka saarnay ee, budbudaan ka saarnay ee, maaragtay ceelmooraan ka saarnay ee, ninka la ceel helaan ka saarnay oo laga saaray laakiin hadda dhammaan Eh.
al-shabaabkiibaa mar kale dib u haysta oo ku sugan inta dadkii la saaray ee, dib u qabsadeen ee, waxa weeye guulaha ee, inaad u ka saarto iyo in adigana mar kale lagaa saaraayna waxyaabaha dhacay kamid tahay mana laha eedna kuma laha maamulka ee, ee, galmudugna dowladda galmudugna kuwa le- gaara howl waxay eed loo dhan yahay oo caalami ah oo dowladda federaalka iyo weliba ee, heer caalami dagaal ah uu ahaa Ee, gacan sareyn way jirtay oo markaas maaragtay meelaha qaar laga helay ee, inkastoo aan meelaha qaar ee, maaragtay gacan sareynta laakiin dee waxaa jira shay- shay loo wareegta hadda matel marka kaga soo qaado anigu ceel buuraan joogay oo aan ku sugnaay marka cowt weyna ee ee cadowgu ay dib u qabsanayeen Ee, rajadii ugu weyneed oo aan anigu ceelbuur ku joogi karin oo aan maaragtay waa ceelbuur waa ka saaray waa ka xoog badiyay aniga iyo rag iyo ciidamadii iyo maaragtay saraakiisha ciidamada hogaaminaysa oo aan wada soconay Een, ceelbuur rajada ugu wanaagsan oo ku joogi karana waxay ahayd cows weyne oo soo dhaqaaqda oo ku soo dhaqaaqda dhanka jacar iyo usoo dhaqaaqday ahayd oo horumar samaysa meeshii ay horumar samayn lahaydna cows weyne iyadaa jarta cows weyne markii ee, ay cadowga ka adkaadeen waxay dhashay in dheer la jabto ee, meesha la yidhaha galcadi jabto budbudka uu dib u jabo aniga oo ceelbuur ku sugan ee, boqol kilomitir is- gurmadka iigu sokeeyo iyo imaakana u- u u noqdo sidaas awgeeda dowladdii oo dhan ay amar ku bixisay ee, ninka inaan ciidanka ka soo saarno meesha ee, shaqa kaa la qaban doonaaye waxaa weeye horta hawshaas galmudug madaxweynaha galmudug balujeedu taagnaay marna xaran dheeru taagnaay mar waa tii qaraxyada lagu- eh, lagu samaynaayey run ahaantii dhinacaas horta waa dhinacaas aniga wax khayra ma arag eriyadaydu waxaa weeye wax walba oo halaysan oo oo hallaabahoo la sheegi kara way ka halaysan yihiin laakiin maalinteeday gaari doonaan waa ku faraxsanahay horumarada kale ee galmudugta kale ay gaartay Eh, hal shay oo anigu aan eh, ku ammaanayo dee galmudugta anigu aasaaskii baa wax kasoo aasaasay kow markii cadaawad lagu aasaasayey raggii wax kasoo aasaasan kamid ahay En, waxaa weeye waa inay soo socoto hadda laba madaxweyne horena way soo martay maamullo kala taagan iyo magaalooyin aan isu gudbi karin ee waxba yeen horta hadda hoggaanka ninka haya si gaara waxaan ugu ammaanayaa galmudug wada jirta si cadow haysto dee cadowgaas waa laga waa hergelaya mahadsan- waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan eh, gudoomiye cadceed Keliya oo ay hadda- horta u taagneed siiyo bal eh, cadceed soo dhawow marka keliya aan aan- aan kelmadaya raaciyo een, galmudug oo wada jirta oo goboladeeda iyo degmooyinkeedu ay wada jiraan oo aan gobol gaar u qaylinayaa jirin golayaal midaysan golayaal midaysan oo aan gole oo maaragtay eh, maaragtay golo kale oo qaylinaya golayaal kale qaylinaya hadday golo madaxtooye tahay hadday wasiiro tahay hadday xildhibaano tahay golayaasheedu midaysan yihiin iyo galmudug oo siyaasadda federaalka aan ka qalinayno iyaguna la midaysan hoggaankaasi waxaan dhihi karaa eh, kaalintaas eh, guul weyn oo la taaban karay ka tahay horumar waxaa weeye guryada waa la dhisa doonaa waxbarashada qarashaa lagu bixin doonaa aad aa raggii mahadsan tahay, aad waxbarasha aa la-aan mahadsan tahay.
qaranka iyo ayaa u siyaadiyey Ah, ah, cadceed aan siiyo marka cadceed haya gudoomiye
cabdi waaxid horta waxaan kuu horraysiinayaa nin baa wuxuu yidhi saxda laba ciyaartaba hadday shiraka kala gaadho tilmaantii shareereed hadduu shaaxa uga qaado sadkii iyo medkii ayaa shiilkii laaxin soo galayo nin suba iyo nin sheegaba dagaal shidan ayaan sheegan horta horraysiinayaa kadib waxaan aadayaa jibcahaydii dagaalku waa socdaa raas dambooli iyo raasul xaseer dalka waa ka socdaa duraa galgala waa ka socdaa ceel buur iyo ka shishay iyo xaradheere oo shalay iyo maanta waa ka socdaa dagaalku asagu waa gaar waxaan taabanaynaa inta xorta ah horumarku see yahay horumarku waa saddex qodob qodob waa guud ahaan iyo ammaanka jiidda yar ee galmudug oo u dhaxaysa etoobiya iyo xeebta xariiqdaani maadaama aanu nahay dhabarkii ama araxdii dhulka ama qalbigii dalka galmudug waxay kaashanaysaa xasan shiikhan waxaan ka hayaa isagoo dhusub reeb jooga wiil galmudug haddaa tiraa toddoba rag xaaladda saddex habeen hadduu qaday marna waa la saxan yahi waa la saxan yahi kuleeyahu yidhi meeshu horta dadnimo waa qudataa kow ma jirto khilaaf waa runtii ma jiro eh, mooshimo iyo islaaxlaac alxamdulilah taas dad- dadnimadan ku dugsanaynaa shacabka iyo dowladda galmudug waa is-cuskadeen waa ismaqlaan xag ammaan waa ka wada shaqeeyaan xag dhaqaalena waa ka wada shaqeeyaan xag dowladnimona waa ka wada shaqeeyaan xiriirka dowladda guuda dhexe aan la leenahana taas laysma weydiinayo waa boqol boqol sidaasi daraaddeed gaabka jira ee bulshada waa qodob hadda saaxiibkay wuxuu yidhi arday lacag laga qaado ma ogi aniga marka aan kuu sheegay bulshadaa irarata waxaan ka ahay c e c gudoomiye ee iskoolada dhusa markeed magaala madaxdan ee ee iskool kamida waxaan geynay xataa oo aan ku baryootanay ilaa toban ilaa labaatan qoys oo aan waxba iska bixin karin in ay fiiga ka daayaan annana aan wax ka bixinno guddi ahaan sidaasi daraaddeed waxbarashada waxbarashada waa lacag qofkii aan lacag ku dhabe karin iimihiisina gurigeysa kow caafimaadka aniga sida aad og tahay hadda dhow dhakhtaraan ka soo baxay Eh, ma malay kartid qaababka la marayo caafimaadku maahan lacag ninka yiri ma ogi asagaa sal u yeeli doona mana durayo wixii uu og yahay laakiin laakiin waa lacag waxaan kuu sheegayaa eh, xoogow hay-ado iyo wax saas oo horumara oo qaab eh, eh, eh, eh, aan joogtaan ma ahayn markaa dowladda galmudug ka halqaldo wax feedbacga oo nolosha bulshada daciifka ay ku ceysay anigu kolley ma dareensanin oo la yidhi intaas eh, eh, eh, bulshada gaabiskaa wadallaydaan ku celinaynaa aburwaal weyn baan ahay ma ogi xagga ammaankana waa sheegay xagga dhaqaalahana waa sheegay oo waxaan idhi war caaw ma barida see tahay war waa alxamdulilaahi laba habeen buu qaday dadnimadeenaan leenahay galmudugna waxay ka tirsan tahay xeeb iyo xuduud xuduudda amxaarada ilaa xeebta bari nasiib weyn oo noo soo hoyday oo galmudug iyo horumarkeedu noo soo hooyey noqoryaanka tuhmayaa eh, arrimaha cadceed waan kugu soo noqonayaa fiiskiga oo waxaan khayraadka waa rabaa mahadsan tahay eh, eh, gudoomiyaha cadceed waa kugu soo noqonayaa xildhibaan eh, casayr eh, Ehem.
madal badan oo aad taabatay waxaa qayb ka ahaa eh, in deegaanadii adiga aad matashay oo aad xildhibaanka hore ugu ahayd eh, in al-shabaab ay haystaan Eh, iyadoo aan ognahay in deegaanada iyo deegaana hoostaga oo degmada bacadweyne ay ka mid tahay iyo deegaana hoostaga eh, in xaaladaha eh, markay noqoto dhinaca horumarka aanay ka jirin waxbarashadii caafimaadkii biyihii ay eh, dhib ku ahaayeen marka eh, halka aad eh, bidhaaminaysid ee horumarka iyo waxbarashada lacag la-aanta ay ka jirto eh, soo ma habboonayn in deegaanadaadu ay qayb ka noqdaan
Een, soo dhawaada een, mar kale waxa weeyaan aan ku laabto Een, horta marka hore waxaan ka hadlaynaa anaga isbarbardhig ayaan ka hadlaynay oo ah ee, galmudug meeshii ay ka timid iyo galmudugtii mataqaanaa galkacay galmudug ka bilaabatay haddana ee, cadaadaa la tegey kadibaa caasimadda dhuusamareeb loo sii guuray intaas maalinka ee, laba kun iyo lixdii la asaasiyey ilaa iyo maantay waxaan ahay eh, nin ka warqaba gaar ahaan gobolkan haddaan aan joogo eh, mudug een, waxa weeyaan horta waxbarashada qeybta aas-aasigaan ka hadlaynay waxbarashada haddii jaamacad ay tahay iyo haddii dugsi sare tahay waa macquul inay ma garanaysaa iisheeg een, een, cidna aysan eh, cid lacag ka bixin laakiin wa- macallimiinta la keenay een, dugsiyada asaasiga waxaan indhaheenna isku aragnaan ka hadlaynaa ee kama hadlayno een, ma garanaysaa isheeg wax aan jirin wax dhabahan ka hadlaynaa een, ma- een, lamana xaqiro wax yaalla oo bannaanka yaalla xaqir maayo anugu waxaan ka soo bilow ilaa iyo een, goone waxa uu ah waddanka hadda anagu ee, mudug aan joogno oo kale een, een, meesha la yidhaahdo dhinooda towfiiq meesha u dhinooda dhowey to- ee, dhilowdo dhilowda u ah waxaa dugsiyadaas macallimiina la keeyey koonaha kale haddii la soo aado ilaa iyo hadda inta aan ognahay inta u dhexaysa hobyo ilaa hardheere ilaa iyo bacweyne hadda saamti looga soo baxay macallimiin ee, een, een, galmudug soo maray ee federaalku bixiyaana joogo tuulooyinka intaa degmada bacweyne kasoo sokeysana sidaan ku aqaanaa gaalkacya sidoo kale macallimiin firi ah mataqaanaa wax dadka wax ka bara xagga ee, caafimaadka markii la aadana ncyo fara badan aa wasaaradda caafimaadkuna soo kordhisay Ee, hooyada iyo dhallaanka aas-aaskii weeyaan iyadaa ugu sar ugu hooseysa Een, isku een, een, ma garanaysaa isheeg isbitaallo waaweyn weli galmudugna aysan gaarin oo qaliin iyo wax kasta ah mana aysan bixin laakiin inta hadda madaxweynaha iyo dowladdu ay qabteen wax kasta waxay kasoo bilowdaan waxa la yidhaahdo een, een, dhanka siyaasadda inay degan tahay horta xasiloon tahay Eh, horumar xildhibaane- markaa- xildhibaanadaa ku wata- Dukadi- xildhibaane- dukadi hor- xildhibaan, hal su'aal aan horumar marka- weydiinaya- su'aal aan dukadi- weydiinaya. markay noqotay eh, dagaaladii hadda ugu dambeeye ee ka dhacay deegaanadan degmooyinka wisiil iyo bacaadweyne ee lagula jiray maleeshiyada al-shabaab eh, markay noqoto ciidankii ku dhaawacmay waxaa dhaawacyadooda loola soo cararayay magaalada gaalkacyo oo qiyaas ahaan laba boqol iyo ka badan kilomitir u jirta deegaanada intaa la eg ma lahan xarun caafimaad oo weyn la dhihi karaa way le- waxaa way le- jira way horumar leedahay marka.
way leedahay anaa ku dhahay way ku- way leedahay wuu jiraa horumar weliba aan oo dadka deegaankuna ay wax ka qabteen Een, hadda isbitaalka ku yaalla ee gawaan oo kale midka wasiil ku yaalay Een, bacweyne dadkan ka miinadu la soo kacday lagu dabiibayey baa bacweyne ku yaalay waxaana ee, fangaraynayay hay-ado iyo dowladool oo ay kaasha ee, ee, lala kaashaday runtii meel kasta si ma wixii adkaadana waa lasoo gudbinayay laakiin xaqiiqada dhab tahay dad waxaa jira inta dhaawacii ku dhaawacmeen gawaan bacweyne wasiir inta la geeyey dib dagaalka u laabtay meeshooda markii to- een- een, muddo ka qadaa lagu dabiibayay ayadoon gaalkacyo la keenin runtii wax looga mahad celiyo dowladdani qabatay madaxweynaha macabdikaarina waa uga mahad celiyeynaa inta uu qabtay iyo degenaanshaha xasiloonida sida ay ba- u degantaha siyaasaddu wax kasta degenaanshaha siyaasadda kasoo bilowdaan sidaasaana horumarka lagu gaari karaa aad baa mahadsantahay ansiiyo eh, guddoomiye nuur guddoomiye eh, maxay ahayd in la qabto si deegaanada aan weli gacanta eh, dowlad goboleedka soo gelin bulshaduna ay u helaan adeegyadii horumarka maxay ahayd in la qabto oo laga gaabiyey
bismillahi rahmaan raxiim Ab- abuur horta waktigeeda kitaabaa la yidhi een, waxyaabaha in la qabto loo baahnayo in xoog weyn oo nimankaas adag la leeyahay oo maaragtay meesha lagu gala yahay Ee, waan isku agna aynay xilligaa wixii ka horreeyey oo maaragtay ee, qaabka anagu wuxuu ahaa maaragtay qaab iska agdhow Een, dowladdu hadda wixii hore ee, waxaa weeye waa laga soo gudbay Ee, xagga wanaagyada kale ee la sheegayana dee maaragtay anugu hadda naftiihafar nin baa yidhi naftihafarna ma ihi seedigaxayna ma ihi wani anugu hadda dowladdiisa wax ka sheegana ma ihi Ee, ninka la yidhaha nin hadda dad shacabkiisii been been u sheego baraaro ay aysan arag hadda u ee, dhihi kara way arkeenna ma ihi Een, intaa ka bacdi ee, shayga igu muhiimsan aniga waxa weeye een, madaxweynaha galmudugna ee goobaha dagaalka furmaha dagaalka u taagnaa dowladda federaalkuna wuu taagnaa iyo madaxweynaha federaalka ugu horeeyo een, xilli intaana dhulkamareen buu fadhiyey maxaasna waa iigu yimid ani- anigoo maar saldhig ay ii tahay oo oo- oo- oo aagga walxa dagaal uga jira Ee, madaxdu ee, runtii meeshaas waxaa niyad wanaag iyo maaragtay iyo iyo ayaa ka muuqday waxyaabahii dhinaaday way dhinaadeen hadda waxaan leeyahay ee, madaxweynaha galmudug een, ammaanta aan u jeediyey oo ah siyaasadda midaysan oo galmudugna ay midaysan tahay ee, ninka la yidhaahdo ee, fed- federaalkana ay la midaysan tahay aad iyo aadan u ammaanayaa horumar weyn weeye waxyaabaha kaloo dagaalbeeleedyada yaryar iyo waxyaabaha ka dhacaya meelaha ma fiirinayno oo dee gacanta markii lagu qabto hal sawir markaan ku siiyo ee, galmudug waxay u dhexaysaa ee, ninka la yidhaahdo ceeldheer iyo xarar dheere iyo webxo iyo meesha la yidhaahdo bulacle oo dhuusamareeb ee, ku dhow Een, galmudug boqolkiiba toddobaatan dhulkaa u dhexeeyo hadda cadowgu weli ku sugan yahay weeye horta galmudug haddaad maqasho boqolkii toddobaatan dhulka halkaa ku jira oo weli cadowga gacanta ku haya wey waxaan leeyahay hadda iyo kow oo codsanaya in si degdega dadka shacabka ah ee galmudug boqolkii toddobaatan ku dhibaataysan ee cadowga weli madax ka garaacayaan in loo guunsado dhammaan isku mid la noqdo sida xukuumadda eh, eh, galmudug iyo xukuumaddeeda ma- maamulkeeda iyo madaxdeeda iyo iyo baarlamaankeeda u midaysan yihiin federaalka u midaysan yihiin dowladda federaalka iyo galmudugba waxaan ka codsanayaa oo aan gacanta si cod dheer ku jeedinaya shacabka dhibaataysan in loo guntado awooddu intii way ka badan tahay insha allahu tacaala waqti badanna ma qaadan doonto in loo guntado oo laga saaraan cod dheer ku sheegaya Ee, madaxda meesha ku jirtana baraaruhu uu na soo gaari annagana insha allahu annaga hadalka iyagu wuxuu ku kooban yahay cadowga nalka dulqaado xagga siyaasadda midaysan iyo magaalooyinka isku mid ah iyo aagaga aan kala xiriirna sharaf iyo ammaan baan u jeedinayaa ee- ee maamulka aad baa mahadsan tahay cadceed sheekhdon dhinaca amniga ayaa aada loogu nuuxnuuxsaday Ee, deegaanadan hadda u dhexeeya degmooyinka cabuudwaaq iyo xeraale balambal iyo guraceel waxaa ka taagan ee, colaad ee, sababta in dadku ay isu gudbi waayaan taa ma la odhan karaa waa dib u dhaca ugu weyn ee deegaanada galmudug weli ka taagan marka laga yimaado deegaanada al-shabaabka ay gacanta ku hayaan
Eh, dagaalku misaale anoo ku raacsan taariikh yar markaan taabto dhuusamareeb kow iyo toban sano aan nimankaas takbiir allahu akbarna lahaayeen midda yaanyada gade iyo midka qoriga haysta iyo kan dameerka wata iyo kan qadaama dhirgaanka horta haddaad aragtid nimankaasu meel ay joogaan degaankaa laga rabaayo ogow dhinacaas waa saas dhinacan aada hadda i weydiisay mobilka aada haysato haddaan meemari la gelin ma hadlayo meemari yaroo xuduudahoo ise tallaaba waa tuhmaa waxaan kale tuhmayaa kala xirxir siyaasadeed oo aad moodo fariin meel ka socota ama galbeed ka socota ama waqooyi ka socota ama bari ka socota inayna dhex maahayso annaka oo dareensan inaanay fariimuhu maqnayn meelahaasi sida aad og tahay waxaa fidna ka abuura dad khaasa waxayna gaartaa beelaha iyo guud ahaan bulshada sidaas daraaddeed sida aad ii weydiisay marka aad u toogto fariimaa jira adiga oo aan xog la-aanahayn
arrintaa dibudhac maahan gudoomiye sida marka ay noqoto in degmooyinkii qaar weli dadku ay isu gudbila yihiin
waa dhab waa dhab waa dhab oo xagga ammaana weliba oo la rabo sida aan kuu sheegayo fariinta in bari iyo galbeed laysku xiro oo bulshada laga dhabqiyo nolosha oo bulshada qoorta laysu geliyo waa dareensanahay laakiin alxamdulilah dhacdooyinku markii ay dhacaan waa fariin waa kuu sheegay dhacdooyinku markay dhacaan haddana waa qaboobaan haddana waa dhacaan marka hadda meesha aad igala hadlaysaa waa intaasoo kilomitir anna waxaan kaala hadlayaa kun kilomitir oo dhow sidaasi daraaddeed fariimaa socda waxaa socda qarashyo waxaa socda degaan isku dirid middaasi waa dareemayaa laakiin galmudug oo dhan marka waxaas laga soo tago horumarkeeda guud ee qolofta guuda marka aan ka hadalno waa boqolkii lixdan taas waa lama taabtaan wixii baahiyo hoo hoosena waa sidii rag uga hadleen ama aan uga hadlay oo aad dareensan tahay tahay waxaan rabaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan casayr xildhibaan casayr
hal kalma hal kalma wax yaraan rabaa inaan wax yar horta dhanka ammaanka markii la yidhaahdo dhow horta galmudug dad fara badanay soo martay raggay saaxiibadaya oo meesha ku jiran inaan xasuusiyo ay ay aad u fiican tahay horta galmudug dad badanay soo martay hadday tahay dhankaas hadda aad tilmaamaysay balanballe iyo iyo meeshaan hadda oo magaranaysa ay sheegeen galdugob aaga ka sokeeya ayadana dhibaa ka jira intaas iyadoo jirtaan madaxweynaha iyo dowladduba aysan fariisanin oo ay maalin kasta magaranaysaa dhibkii dhacaa daba joogeen waxaan ognahay gobolka annaga waa joognaa maayarka degmadani ma fadhiisto habeen iyo maalin markay wax dhacaan waxaa sidii loo demin lahaa uu ka shaqeeyaa madaxweynuhu wafdiyu soo diray uu galo wasiirre oo isugu jira arrimaha gudaha iyo cid kasta iyo cid kasta wax ka gashay odayaal lama lagama fadhiiso haddana saasay tahay waxbaa saa u shaqaynayo oo lagama daayo marka waa dhacdooyinka dhacay ka mid tahay runtii aad iyo aad waxaan leeyahay horta ilaahay naga qaboojiyo waxa weeyaan mid hal kelmoo yaraan raba inaan ku laabto shantii sana hadda lasoo dhaafay caasimada galmudug oo kale marka laga soo qaado horumar ahaan meel fiicanay maraysaa wasaarada inta la dhisay sheeg meeshii goobta ay ku shaqayn lahayd wasaare kasta waa la dhisay wax kasta waa la qabtay waxyaabaha hoose haddii aanu fiirino wax allaala wixii soo kordhay aanan xar xaba ka xusaynin waxaan noqonaynaa cid aanu mahad celin karin ciddii wax qabatay runtii anigu fikirkayga waxaan qabaa inaan u mahad celino dadaalka iyo shaqada iyo juhdiga wixii wax way khaldami karaan bini aadana leeyahay wixii khaldamana ragga saaxiibadaya sidoo kale way dhihi karaan halkaasa way ka khaldan yihiin waan leeyahay aniguna waan leeyahay madaxweynaha iyo golihiisa gulintana way dadaaleen aan leeyahay dhanka ammaankana sidaasaan qabaa inta kale waa un dhacdooyin mooyaane amniga lagu seexdaa inta badan aad aa masan tahay waxaan rabaa inaan qaybihii dambaan soo gaarnay inaan la soo koobkoobno si guud yay tahay waxyaabaha dhiman oo horumarka ah oo la tabayo oo bulshada ay ahayd inay helaan cidda laga sugaayo gudoomiye nuur xasan
madow galmudug madaxweynaha markaan waxa shaqada u dhiman waa xoray hadduu siyaasaddii isku celiyey anigu hadda wax kale oo su-aalaho aan weydiinaya male dagaal beeleedyada iyo waxa meelaha ka jiro xasaradahaayina dee waa wax oo maaragtay shaqaha loo soo jeesanay u badan tahay iyo shaqooyin hadda wayna ku dhex jirtaa dowladda galmudug oo afarlaatan ka saacood ku mashquulsanta madaxweynuhu meelo badana ka arkayay taasi waa waa halkaas galmudug qaybteeda aan kuu sheegay ballaaran ceelbuur oo anigu aan guddoomiye ka ahay iyo meesha la yidhaahdo algaras iyo meesha la dhiga galhaleedi oo aan ka ahay khaasatan ceelbuur oo guddoomiye ka ahay iyo galhaleedi oo kutibaha ka ahay shacabkeeda deegaankaa ku nool waa baaba'een runtii marka la yidhaahdo madaxweyne tallaabada kuu taalaahi waa taas baan kule aan leeyahay anigaa ugu ugu kow anigaa ka ah dadka halkaas ku dhibka dhibka qaba oo saacad waliba xabadi taagan oo anoo dhaawacaan gala ceelmur aan weerar ku tegey inta kasoo bilaabay maxaas kasoo bilaabo wadxa maro dac maro intaa xabad ku wado xabad ku wado xabad ku wado ceelmur ku galay intaa ceelmur ku tegay sida qarax iyo baawur lagu waday dhaawacaana ahaa maalintaas oo anoo maxaasan ku dhaawacmay intaan anoo dhaawacaan socday intaas aan la sihiidayeyna waxaa weeye madaxweynaha ninka la yidhaha isaguna barujeeda uu ku jira markaas iyo ceel la helay waa aadaan ugu ammaanaya hadda ayaan u figeesi ku taallaa madaxweyne dadka shacabka oo halkaa jira iyo adigoo maamulka uga horeeya inteenna kalaba halkaa waa lagu baaba'ay tallaabadaasaan kaa sugayna insha allahu dowladda federaalka iyo adigaba codsigaa weynaan jeedinayaa wax kale aniga ammaan iyo dhaliilahe aan hadda aan aan haayo oo oo gaari ma jiraan siyaasadana horaan uga hadlay oo qaabka loo hagay galmudug madaxa la kacday baan arkaya insha allahu tacaala muddo mahadsan tahay marka madaxweynaha iyo golihiisa xukuumaddaba ay kaga guulaystaan xoreynta deegaanada
muddada madaxweynuhu haddii maaragtay xilka nin kale la wareegana ninkaa kale waa qabsan doonaa isaguna waa reer galmudug oo shaqaduna la wadi doonaa insha allahu laakiin talabada hore aad aad aad aye maxaad kusoo koobi lahayd mas-uuliyadaha dhiman cidda iska lahayd inay fuliso oo bulshada ay helaan horumar
saddex qodob aan kusoo koobayaa qodobka koowaad nimankaas horta meesha laga sheego oo ay ka kici waayaan degaankaa raba saddex qolana eeday leeyihiin oo
deegaan rabaa ma jiro annagaa ku dhex jirna saacad kasta guutaala dhusumare bay joogi lahaayeen in adeerow ii dhaaftay guutaala hadda wuxuu yiri oo aan xiganayaa guutaala wuxuu yiri oo aan ka
xiganayaa baa ogtaana anigu raggi ka saaray inaan ahay oo kow laba kun iyo iyo iyo xilligaa ugeed dagaalku ku bilaabo gurceel ka saaro dhuusamareeb ka saar iyo raggii maaragtay mudnayo oo tolo talaayo qaarna shiiday qaarna nooyi marka hakusoo hawqabanin meel laga raaay ma jirto nimankaasi xoogay ku joogaan gudoomiye cadceed horey u soco horey u soco saddexaan u kala qaadayaa ammaanku waa socdaa hadduu alla idmo dowladda galmudug iyo shacabkeeda horay u socdaan dagaalkaasna waxay ka qaadan doonaan qaybtooda kow haddii wejigii koowaad iyo labaad gaabiyeen saddexaad aan ku dhufan doonaa taas halkaas uddaa
sidaas hadda uu deegaanada u sheegayo kale annaga deegaanadeenu waa la haystaa qaybo ka mida qaybana waa waa magaranaysaa ii sheeg lama haysto laakiin qaybo badanaa la haystaa deegi haddii ceelbuur la haysto ninka laga haystaahi waa aniga haddii ceeldheer la haystana ninka laga haystaa waa aniga waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug maanta taajka kuu dhiman oo ree galmudug ay kugu cimaamida lahaayeen oo maanta aan maalina ka dambaynin intii kaleo dhan runtii waa lagugu ammaanayaa mana aanan arkin cid hadda kugu taagan iyo cid khilaaf ka taagan yahay midna iyo dhibaato laakiin dhanka la dagaalanka nimankaas waxa weeyaan waxaad moodaa inay gaalis ku jiro intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaqa ayaana barnaamijka idiin soo jeedinayay intaynu barnaamij midkaan la mida ku kulmi doonno waa aniga iyo martida barnaamijka igala qayb gasho oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
taasina dhegeystayaal haddii aan uga gudubno faaqdaada toddobaadka markana waxaad ku soo dhowaataan heesta xayaad waxaa qaadaya xasan aadan samater
doortay howsan iyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaynkooda dhuniyo dhaqashada ka doortay uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeyey xayaadi hadhibaadsada adiga igu dhaliyey ee xayaadi hadhibaadsada adiga igu dhaliyey dabalkaaga xagalayey adeegiyo labinjalayey sunayaashaninayadayey geesahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caana ilkahaaga dholka sidaadhayda caana ilkahaaga dholka timahaaga dhiiri difashada dabaylu hadbadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo adhuldangumarina dhuldangumarina dhuldangumarina kumarila dhultan kumarila dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo hawdi dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo dhultan gumarila dhultan gumarila
heestaasi xayaad uu qaadaya xasan aadan samater waxay ugu dambeysay idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay washington intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinlasada iyo nabadgelyo
abardabatijiina dhulkoo dhamax ku yoorura goortay doobada ka maydhaa quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola dhararaan sidaatay dugashaad ku roontay dhararaan sidaatay dugashaad ku roontay ilowyahanka gidahayey inta loogu dowgalayey gudreeri cashaqayey dacdaygu kamarayey bal waxaan ku dhaabsado buudhigooga helaya bal waxaan ku dhaabsado buudhigooga helaya ifashada dabaylu adbadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaad tahay